bsm اllah alxamdu lilah hanaaء lilah uma الsalaaةu wasalaamu عalىa rasuuli اllahi slى اllahu عalayh waslm rabi callimna minhu ma jahilna wadakirna minhu ma nasiina darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol afartan iyo toddobaad min suurati اlacraaf qaala اllahu tacaala wاladiina kadabuu biaayaatina waliqaءi اlآakhirati xabidat acmaaluhm hal yujزawna ilaa maa kaanuu yacmaluun wاladiina kuwa kadabuu beeniyeen biaayaatina aayaadkanaga kuwa beeniyo jaxdiyey iyo waliqaa'i alaakhirati aakhira la kulankeeda ilahay wuxuu yidhi kuwa aayaadkanaga beeniy aakhira la kulankeeda kuwa beeniyey tiro badana kuwaas waxa adduunka gaalo joogtaa ka mida wixii gaalo dhintay baa ka mida wixii raacay baa la mida kuwa noocaas xabidat waxaa baabudhay acmaaluhum iyaga acmaashoodu waa bur acmaashu waa tee camalkooda awal haddooba xumaa maxaa buraya awalba xumaaya waxa ka buray waa maxay kuwa ilaahay aayaadkiisa beeniyey iyo aakhira la kulankeeda camalka ka buray waa maxay haddii awal camalkooda xumaa kuwaas marmar bay acmaal wanaagsan la yimaadaan gaalada ah acmaal khayri ah bay la yimaadaan oo adduunka ay sameeyaan samafal bay samaynayaan binu-aadannimay wax u bixinayaan qaraabay xidhiirinayaan sadaqay bixinayaan laamiyahii isbitaallay dhisayaan yaa dad bay caawinayaan waxaasoo dhan baa xabidat acmaaluhum wixii adduunka sameeyeen samafal aakhira markii la tago mar haddaysan la rumaysnayn aakhirana rumaysnayn adduunka dowladooda ha ku xoogsato magacna ha ku yeeleen iyo sumcad dowladaha awoodda ha noqoto hadday rabto laakiin ka bacdi xabidat acmaaluhum eber wey waxba ha dhown waxba ha ka heli mayaan aakhiro ilaahay wuxuu yidhi hal yujzawna ilaa maa kaanuu hal yujzawna ma la abaalmariyey ilaa maa shay mooye kaanuu ay ahaan jireen yacmaluuna kuwa camal waxay sameeyeen waxaan ahayn miyaa amal lagu abaalmariyey waay waxay soo sameeyeen unbaa lagu ciqaabay wey ilaa qoladaa hadhow marka xagga tagaan waladiina kafaruu acmaaluhum kasaraabin biqiicatin yaxsabuhu اlam'aanu maaa xataa idaa jaa'ahu lam yajidhu shay'a waxba helimayaan baabah bay noqonaysa wladiina kafaruu acmaalum ka saraabin biqiica saa weeye qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wattakhada waxay yeesheen qowmu muusaa nabi muuse qoomkiisii min bacdihi muuse dabadeed muuse gadaashi min xuliyihim xullidoodii iyo waxyaalahoodii laysku qurxinayay xaggeedii waxay ka yeesheen cijlan didi bay yeesheen jasadan jasad ka bedel bay yeesheen mafcuulkii labaadna weli waa go-an yahay oo itakadada ilaahan bay ka yeesheen wey dibi bay ilaah ka dhigteen nabi muuse xaggee aada waxaa halkan laga warramayaa reer bani israa'iil qaabkii ay dibiga u caabudeen dibigaas waxaa u sameeyey nin la dhihi jiray muuse saamiri waadallahum saamiriyu kan qur-aanku yidhi wey nin farsamo badan buu ahaa oo farshaxan badan dibibuu u sawira shakli dibibuu u sameeyey wuxuuna uga samaynayaa min xulliyihim xullidaas waxay ahayd baa layidhi markii la badbaadinaya reer bani israa'iil bay waxay ka caariyeyseen xulli iyo waxyaalaha dumarku isku qurqurxiyaan qoladaas reer bani israa'iil reer aroosa dartii baana waxaan u caariyeysanayaan markii ay sidaas sameeyeen dee isma arag oo qoladaani waxaa la yidhi hala guuraysiiyo oo in la badbaadiya al rabaayoo badda ay dhex maraanoo waa waa la kala tegi xullidaas bay hayeen ninkan muuse saamiri la yidhaahdo oo lagu lahaa jibriil baa soo barbaariyey de waa jibriil boo yaqaanado garanay marka qoladan la badbaadiyey jibriil markuu soo degay isagoo faras wata faraskaas waxaa lagu tilmaamay mid dhadig inuu ahaa midkan kaleoo muuse saamiri iyo waxaanu saaran yahayna mid lab marka faraskaani sidii wax ayrsanaya faraskaa dhadig oo kale kan labi buu u daba ordaya faraskan jibriil wato meeshuu qoobka dhigo ciiddeedu isla markiiba isbedel baa ka muuqanaya cagaar iyo doog iyo baa ka muuqanaya ciiddii noocaas ahayd baa midkan muuse saamiriga ay soo urursada soo qaata fii suurati daha min ahari rasuuli faraskii qoobkiisii qoobkaas raadkiisii intaasu mudaafa ma isku jira wixii bomba uu sameeyey oo faraska ahaa bou ciiddii ku shubay baa lyidhi qisadii marka waata watakhada qawmu muusa baa yeeshay min bacdihi nabi muuse gadaashi nabi muusena wuxuu aaday munaajaadkii munaajaati rabbihi buurkiibuu aaday wuxuu u sameeyey min xulliyihim xullidooda xaggooda uga sameeyey cijlan weyl cijliga weyl baa l weyl weyl iyo weyl baa kala jira waa dibi yara waa weyl ka bedelo jasadan jasadka waxaa lagugu tilmaamaya wuxuu inaysan boombale keliya iska ahayn wax jasad ahoo dhiig lahoo lafalahoo baa wixii laga dhiga laakiin aan lafi ku jirin kaasoo lahu isaga u ahaaday cijligaas khuwaarun sawd baa u ahaaday dibiga codkiisaoo kale huuqda ay maaragtay dibigu iyo xixda ay dhahaan oo kale dibidu saasoo kale wax leh oo ciiddaa marka ku shubay wixiiba waa wax sawdaynaya oo cod leh sawd baa meesha ka yeeraya lahu khuwaar khuwaar baa u sugnaaday sawdka sawtilbaqar weeyaan codka looda oo kale ah farsamooyin badan baana jira oo qalabka wax looga hadlayo waxaan xag rabbiba rabbi naf ka gelin waxyaalo waxaa jira farsamooyin haddaba binu aadamka waa arkateen waxa bira hadlaya iyo waxa waa wada dhawaaqaya iyo waxa wada qaylanaya wax naflena kuma jiraan cajiladaa kula hadlayo kombyuutaraa kula hadlayo waxyaal mishinaa kula wada hadlaya waxaa dhici ka dha oo dhacda inta dameer la soo qaado madaxiisa farsamooyinkay samayn jireen baa halkaas dameerka madaxiisa go'an baa waxaa la gelinaya xabad raha la soo qabanaya rahaasaa la dhex dhigaya raas markuu kululaado halkaasaa rahaasa ka qaylinaya kaas waa lumada waxaan meesha ya wax ka hadlayaan waxba halkaa ka dhadhaale ka hadlaya ka sharqamaya marka farsamooyin baa iska jira calaa kulli xaal lahu khuwaar sawd baa u ahaaday marka waxaasay ilaah ka dhigteen mafcuulkii labaad baa kaa go'an tanna waa la midoo ittakhaduuhu cijligaas bay yeesheen ilaahan bay ka yeesheen iyadana waxaa loo goynaya mafcuulka foolxumadiis wax ilaah laga dhigta maaha wax lagu dhawaaqi karo meesha lagu qori kara maaha ya waa laiska gooy mafcuulkii labaad wa kaanuu waxayna ahaadeen aalimiin kuwa aalimiin markay dibi caabudeen oo ilaah ka dhigteen ilaahay wuxuu yidhi alam yarow ma waysan arag annahu dibigani weylkaani laa yukallimuhum inuusan la hadlayn walaa yahdiihim sabiila wadana inuusan ku hanuuninayn inuusanna hadli karin taa maysan arag dee ninkaa markuu sameeyey wuxuu yidhi haadaa ilaahukum wa ilaahu muusa waa isaga yidhi war waxaanaan idiin sameey muuse waa isaga maqaana ilaah bad soo doondoono waa maqan yahay ilah raadin buu ku jiraaye haadaa ilaahukum kanaa ilaahiina wa ilaahu muusa fanasiya muuse waa halmaamay innagaa ilaah helnay waa kan caabuda waxaasu u sameeyey balaayo meelo sanam ah u dhigay waxba kama jiraan marka ittakhaduuhu wa kaanuu aalimiin dibigaasaa marka qaarkood caabudeen oo ilaah ka dhigteen saasaa dhacday walammaa suqida markii la tuuray fii aydiihim gacnahooda dhexdooda markii lagu tuuray tuuridaana hadda tuuriddaa taqaanima qoomamadoodu markay badatay wey walammaa suqida fii aydiihim waa maxay markay shallaayeen oo gacnaha qaniineen qofku markuu shay aad u dhibsado xanaaqo caradu ka badato dadka qaar baa macnaha faraha qaniina hebel farahu qaniinayna waa la yidhaahdaa suqidda fii yadii haddii la yidhahdana hebel gacantuu gacantuu qaniinay wey walamaa suqida fii aydiihim gacno kutuurkan waxa weeyaan markay qoomamoodeen oo shallaayeen oo murugoodeen maxay ka murugoonayaan caabudiday dibiga caabudeen oo wara'ow ay arkeen annahum iyagu qad dalluu inay dhumeen qaaluu waxay yidhaahdeen qaarkood baa soo noqday waa toobad keeneen lain lam yarxamnaa haddowsan noo raxmadin rabbunaa rabbigana haddowsan noo naxariisan oo yakfir lanaa ilaahay uusan noo dhaafin ya waxay dhaheen waraw anu qad qaaluu lain lam yarxamna rabbuna wayakfir lana lanakuunanna ahaaneen oo ahaaneen min alkhaasiriin kuwa khasaara waa ictiraaf waxay qiranayaan dembigooda ilaahay ba usoo noqday lain lam yarxamna rabbuna wayakfir lana lanakuunanna min alkhaasiriin saasay ku dhawaaqay intaa markay dhacday tanaa la gelayaa marka qisadii baa weli socota nabi muuse waa isagii tiri walamaa rajaca markuu soo noqday muusa nabi muuse ilaa qowmihi u soo noqday horta isagoo maqan baa loo sheegay waxaa la yidhi ummaddii dhammayd oo kitaabkan a u soo doontay towraad ogow dibi bay caabudeen oo ilaah ka dhigteen warka wuu hayaa nabi muuse markuu soo noqday isagoo kitaabka xambaarsan alwaaxdi qadbaana xaaluu yahay mid caraysan asifan xaaluu yahay mid caraysan labadaba xaalee adbaana xaaluu yahay mid caraysan asifan xaaluu yahay mid tiiraanyaysan waxay sameeyeen buu ka caraysan yahay ilaahay cidaan ku xirnayn markaa aragto inaad ka carooto oo maarata u murugooto oo waxa weeye adan haddaadan kala jeclayn dadku inay wanaagsan yihiin iyo in kale inay ilaahay caabudaan iyo in kale ee waxyaalaha kale adduunyada keliya u naxaysa lama rabo qaala wuxuu yidhi markuu u yimid bi'sa maa maabaa baas leh khalaftumuni aa iga khaliif noqoteen min bacdi aniga gadaashi waxaa iga khaliif ahaateen intaan maqnaa dabadeed waxaa samayseenoo dibucaabuda baabaasleh xuma aajiltum ma degdegteen acaajiltum ma ka degdegteen amra rabbikum rabbigiin amarkiisii can amri rabbikum war intaan idiin imaanayo iyadoo intaasoo nicmaan la idiin galay oo aan kitaab idiin doonay oo aynu isla ogeyn ma sugu weydeen jabaluduur intaan ka soo noqonaya sifaanku waa inkaari wa alqaa wuxuu tuura nabi muuse alalwaaxa looxyadii towreed ku qornayd buu saa u tuura xanaaqii ka batay alqaa awal hadda waxaa la yidhi shayga markaa aragto iyo markii war lagugu sheego waa kala duwan yihin awal baaba horey loogu sheego waxaa la yidhi dibi bay caabudeen ha ka caraysnaadoo ha ka xanaaqee markaa looxdiisa alwaaxdiisa waa wati ila xadiid baa dhahaya laysa alkhabaru kal mucaayana warku aragti la mid maaha famaa raa'in kamin samica yaa qof wax arkay iyo qof wax maqlay isku mid maaha markii nebi muuse horey loogu sheegay warkaas alwaaxdii ma tuurin markuu arkayna waxay ku jiraan iyo balaayaday caabudayaan iyo waxay sameeyeen alaqalwax waa fanka sarad waaba jajabtaa lagu leeyahy imaam axmed baa warinaya alwaax tuuriddan towreed ku qornayd tuuriddu ihaano noqon mayso tuuriddaas kalaamkii ilaahay la ihaaneeyey ama meesha ku qornayd maaha nebi ambiyada ilaahayna taas lagamama malaysan karo downa maaha ee maxaa jira markuu arkay un dhibaatadan ay samaynayaan bu carad daran carooda tuuridduna hadda halgaadid keliya looma yaqaan alal alwaax haddii lagu yidhaha alwaaxdii buu tuur meel haddaad saa sheega u dhigato halkaas waa isaga dhigtay waa waa noqotaa iska halgaadid iyo nacid iyo xumayn iyo haanayn keliya ma noqoto degdegunba hoosaa u dhigtay wey sidaa markay noqotay xagga luqada kalimatu alqa laa tastalzim alsdiraa'a dajar ma keenayso ihaanayn iyo iska tuurid iyo waxa ihaanayn iyo liidid iyo ihaanaysi ma keenayso marka waa alwaaxdii tuuray waa alqal alwaaxbuu tuuray wa akhada wuxuu qabtay bira'si akhiihi walaalkii madaxiisa waa haaruun walaalkii madaxiisa haaruun yajuruhu xaalow jiidaya muuse hu walaalkii madaxiisa ilayhi xaggiisa isagoo usoo jiidaya ilaa isagaa yidhi laa taahud bilixyati laa taahud bilixyati walaa bira'si yaa garka iyo madaxa timaha saa u qabtay baa lii nabi muusena waa xoog badnaa dee nin baaba feer uu ku dhuftay keliya u dhintay waa garanaysaa waa isaga ninkii yaantii feeray ninkii waa isagii dhintay awood baa ilahay gashay xoog baa ilahay gashay waxyaalaha xunxunna aad buu uga caroon jira markaasoo hadde nebi muuse waa isaga awal la ballamay haaruuna yidhi ummaddaas waa aslix walaa tattabic sabiila almufsidiin ummaddaas ha hagaagsanaato ballan baa lagu kala tegey markay arrintii saa dhacday madaxii iyo garkiiba saa u qabto saa u soo jiiday haaruun weeye madaxiisa wuxuu mooday haaruun inuu gabood falo hawshii loo diray xil gudasho la'aan inay meesha ka jidho wuxuu la caraysan yahay waa lilaahi ilaahay darti qaala wuxuu yidhi nabi haaruun yabna umma ina hooyo hooyaday wiilkeedii hooyadii waa isku aabbe laakiin aabbe ma sheegin hooyada soo qabto hooyada naxariis ina hooyadaas naxariis buu kaga raadinaya yabna umma hooyaday wiilkeedii waa ina hooyahayo yabna umma oo la kor dhigo yabna ummi oo la hoos dhigo qiraa'adka ina alqawma qoomku nimankan istadcafuunii way taag daraysteen wakaaduu waxayba u dhowaadeen yaqtuluunanii aniga inay idilaan iyagoo anigu aan khatar galay oo i daciifsadeen oo anigu aan dadaalayay garkay madaxay qaban falaa tushbit ha igu farax gelin biya aniga alacdaa cadow iyagoo xumaantii sameeyey intaasna aan ka dhex dhawaaqayay haddaa anigii la ii qabsado anigii yaa misna saan la ii galo dee iyagii baa kusii farxaya falaa tushmit biyalacdaa cadow ha igu farax gelin walaa tajcalnii hana iyeelin maca alqowmi aalimiin qolada aalimiinta ma coodo shaqaanu kuma lihi qabadfalna ma samayn aalimiintu waa kuwii dibiga caabuday intaa markuu ogaaday nabi muuse arintii waa degay arintii waa ogaaday nabi haarun inuu arrinta shaqa usan ku lahayn nabi haarun baa weliba weynaa baa la yidhi saddex sano dulqaad bi rabbi baa leeyahay wakaas yamna umma tartiibtiis yamna umma waa aad ba u dulqaad badnaa baa leeyahay waa reer bani israa'iilna waa jeclaan haaruun almuxabab fi lumma ya fi lumma alisraa'iliya soo mahay waa nin aad loo jeclaysiiyo ahaa qaala wuxuu yidhi nabi muuse ha ku dhaqday yaa wuxuu rabbi rabbigadow de waa tabta u dhacda laynoo ku warramaya wax kastaa laynoo sheegaya rabbi iqfir lii ilaahay oo aniga ii dhaaf oo nabi muuse ah wali akhii walaalkaygaana ilaah u dhaaf yaa haaruuna waadkhilnaa ilaahu anaga na geli fii raxmatika naxariisaar wa anta adiguna arxamu araaximiin inta tudha ama naxariisata kanugu naxariisashada badan baat naftiisina waa u istikfaar dalba wixii uu walaalka hadda ku sameeyey walaalkiisna waa u istikfaar dalba ducadaasu la yimi qaala tacaala ilahay wuxuu yidhi ina aladiina kuwa ittakhaduu yeeshay alcijla dibiga yeeshay maxay ka yeesheen ilaahan waxaas lama sheegi karee waxa kuwa noocaasa sayanaaluhum waxaa gaari doona siinta qadabun caro waa caro weyn oo min rabbihim rabbigood xaggood ka ahaatay iyo wadillatun dulli fi lxayaati nolosha addunyaa dhow xataa hadday toobad keeneen adduunka baa laga hadlaya waa filxayaati dunya kuwii dibiga caabuday dibiguna waa kan lab oo lo-o cadaab daran baa xag rabbi ka heli doona waa adduunka dulli iyo hawaan hadda cadaabka maxaa ka mid a xataa kuwii toobad keenay waxaa la yidhi markaad toobad keenaysaan ya faqtuluu anfusakum soo lama dhin fi suurati albaqara fatuubuu ilaa baariikum faqtuluu anfusakum waryaa islaay toobadkeenkiinu waa inad madax iska wada tidhaan qaarkood qaar saa isku laynaya soo dulli iyo ma aha caro dhibaato taa hore waa waa caradaa la yidhi laakiin dulligu waa saqaar liidasho adduunka wakadalika sidaas baan najzi ku abaalmarinaa almuftariin kuwa muftariinta kullu saaxibi bidca wuxuu yidhi ibnu cuyayna sufyaan ibnu cuyayna daliil weeye qof kastoo saaxibu bidca bidci ah waa daliil waa wax liita wey wladiina kuwa camiluu camal falay asayiaati yaa xumaanta sayi'aadka uma intaa ka bacdi taabuu toobad keenay min bacdiha ma ummadeenna ma nebigaa lala hadlayaa ma nebi muusa waay labada waa layidhi toobad keenay min bacdihaas macaasidii iyo qabaa'ixdii dabadeed oo wa aamanuu rumeeyey macnaha rumeeyadan dambe waa maxay daamuu daa'imay ilaa awal baaba lagu yidhi iimaankii daa'imay ina rabbaka rabbigaa nebi allow min bacdihaa xumida ay sameey min bacdihaa towbaddaa dabadeed lagafuurun waa mid u dhaafid badan raxiimun u naxariisasho badan qaala alulusiyu imaamu ulusi wuxuu yidhi aayadda waxaa ku sugan iclaam ogeysiis dunuubta bianna dunuuba wain jallat dunuubta hadday doonto haba weynaatee wacadumad faina cafwallaahi wa karamahu ilaahay cafigiisa iyo karamkiisa baa acdamu waajallu dembi kasoo weyn ilaahay dhaafidiisa iyo raxmadiisa kasii weyn wax kastoo qofku la yimaado inuu quusta maaha waa inuu toobad keeno isdhiibo una noqon abinawaas waa isaga yidhi buu yidhi yaa rabbi in cadamat dunuubii kara waa shicir ilaahayow haddii dembiyadaydu tirada ka bataan oo weynaadaan falaqad calimtu waxaan ogaaday bianna cafwaka acdamu cafigaadu inuu ka weynan badan yahay in kaana laa yarjuuka ilaa muxsinun ilaahayow haddausan ku rajaynan ilaa qof wanaag sameeyey maaha cid kale fa biman yaludu wayastajiiru lmujrimu qofka mujrimka yuu magan gelayaa yuuse isagu rajaynaya haddii la yidhahdo qofka wanaagsan keliya ilaahay magan gelayo ilaahay raxmaddiisa rajaynaya kan laftiisu hadduu toobad keeno raxmaddiibuu helaya walamaa sakata can muusa alqadab muusa waa isagii xanaaqay alwaaxda waa isagii tuuray walamaa sakata macna dhowr macnaa sheegnaa mid ka hore bal soo qaad sida u qoran tahay walamaa sakata markuu ka aamusay can muusa muuse xaggiisa alqadabu caradii baa ka aamustay carasee u aamustaa caradii baa qof lagu shabbah caradii baa qof laga dhigay oo kale markaasaa sidii qof goodinaya oo xanaaqaya oo aamusaya marka hadda maxaa looga jeedaa walamaa sakata bimacnaa sakana markuu xasilay can muusa muuse xaggiisa alqadabu caradii markay ka xasishay oo qofka caradii nebi muuse caradii ka degtay markaasuu akhadal alwaaxa alwaaxdii markii hore tuuray soo qaata alwaaxdii towreed ku ornayd waa soo qaatay waa baabi'inaya hal midaa ka haray iyo waa loo soo ceshay iyo wararkaasoo dhan waa la sheegay iska daa alwaaxdiisiba soo qaatay wa fii nuskhatihaa alwaaxda nuskadeeda iyo qoraalkeedana waxaa ahaaday hudan hanuun iyo waraxmatu naxariis liladiina kuwiina hanuun u ah naxariisna oo ku tanaasuci hudan liladiina waraxmatun liladiina hum iyaguba lirabbihim rabbigood yarhabuun ka baqaya waxaa meesha ku yaalla nuskadeeda waxaa ku qoran oo alwaaxdan ku qoran lox maxfuudka looga soo diyaariyo ku qoran hudan waraxmatun liladiina hum lirabbihim yarhabuun kuwa ilahay ciqaabkiisa ka baqaya halkaa hadduu soo qaatay wakhtaara muusa nabi muuse wuxuu doortay qowmuhu qoomkiisa wuxuu ka doortay sabciina toddobaatan rajulan min rajuli nin limiiqaatina buuna u doorto waa miiqaad dambe markii hore towreeddaana lasoo siiyey markaana wixii meesha ka dhacay iyo dibicaabudkii toddobaatan nin oo kuwii dibiga caabuday aan ahayn yaa buu ka soo socday maxaa loo socdaa hadda ummad haddii dee xumaan ka dhacda inteedha khiyaartaa waa in cududaar iyo garowsho arrinta ka muujiso iyo noqosha toddobaatan ninoo waaweyn baa la soo soocay halusharaf ah ilaahay buu cududaaranya ilaahaydow annagaa kuu soo noqon wixii aan samaynay iyo kuwaan ka nimid waa kaaga soo noqon toddobaatan buu socday waxay ahaayeen labaiyo toban jifiyood labaiyo toban nabadoon waa iyagii lahaan jira reer bani israa'iilka wey labaiyo toban beer lix markii laga soo qaado waa imise lix lagu dhuftay labaiyo toban imisaa soo baxaysa lix lagu dhuftay labaiyo toban toddobaatan iyo iyo labo waa sidaa toddobaatan iyo labo meeshana waxa la rabay toddobaatan nin in la kaxeeyo sabciina rajulan markaasaa waxaa la yidhi war labo laba ha hadho taa qof kasta wuxuu jeclaysa inuusan harin markaasaa hadda waa artay yar war yaa loo duceeya halkaas maanta hawshaan yaa looga tagaada haraan labaa waxaa la yidhi yaa labadeebaa kuwa tegaya waxay helaan oo khayr iyo ajir oo kale helo oh yaa jooga toddobaatankaa la rabaa in la kaxeeye labaa marka aqbashay qaala rajulaani min aladiina yakhaafuuna ancama allaahu labadaa marka hadhe toddobaatan kale nebi muuse kaxig markii limiiqaatina halkaasa la tegey wakhtigii lala ballamay wey wakhtaara musa qowmahu sabciin rajulan limiiqa falamaa akhadat markay qabato hum iyagii alrajfatu lululashadii buurkii iyo meeshii markii la tegey bay la saaltays iyagii baa suuxayba wax maydaa wada moodaaba nebi muuse markaa welbahaaray qoladii dhammaydoo lasoo doortay wakhtaara ahayd laga soo doortay oo mayda hadduu inta ka tago qoladii nebi muuse keligi u noqdo dee toddobaatanka xaggee ku ogeyd baa luleeyahay awa raggii ku raacay qaala wuxuu yidhi nebi muuse rabbi alla ilaahayow rabbi low shi'ta haddaad doonto ahlaktahum kuwaan waa halaagi lahayd min qablo horay wa iyaaya anigaba ahlagtahum iyaga waa halaagi lahayd min qablo horay iyo wa iyaaya ilaahay haddaa halaagooda rabtid annaga iyo iyagaba ilaahay hadda kahor baana halaagi lahayd waa halaagi kari ilaah addoommadaabaan adagaana maamulay atoolikuna ilaahayo ma waxaa nugu halaagaysaa bimaa facala sufahaau sufahaau waxay sameeyeen oo mina annaga naga mida kuwa sufahadaa waxay sameeyeen oo waxaa hadda qoladan maxaa loo suuxiyey suuratu baqaraan kusoo qaadan toddobaatankan buurtu markay la lulatoo suuxeen hadal aan laga filanayin bay dheheen maxay dhaheen arina allaha jahratan nabi muuse hadday maqleen oo ilaahay la hadlaya oo nabi muuse hadhow markuu yimid waa maqlayna inaa ilaahay la hadlaysay annagaan ilaahay toos noo tus bale arina allaha jahra waa qoladii cududaarashada iyo macdiradaba loo kiciyey lan nu'mina laka xataa nara allaha jahra iyo arina allaha jahra markaasaa lululash ku dhacdo waaba suuxeen waaba dhinteen nabi muuse iska ooy waa isducays rabbi markau leeyahay allah ilaahay aniga xaggaygaa mulmada in looga yimi kuwii akhyaartaha markay sidaa leeyihiin baa layidhi ee reer bani israa'iil maxaa u malaynaysaa ashraartooda yahuud waa balaayo reer bani israa'iil nacuudu billahi yidhi kitaabkaani min khubusil yahuud yahuuddu waa balaayo akhyaartoodii baa hayrkaas kuwii laga soocay wakhtaar ah wakhtaar musaa qoomuhu sabciina rajula baa sidaa noqday iyo wuxuu yidhi nabi muuse in hiya maa hiya maysan ahaanin ilaahayo yaa fitantaani nimankan ku dhacday ilaa fitnatuka adiga fitnadaadi waa mixnad ilaah waa itixaan xaggaada ka socda tudillu ilaahu waad ku dhumisaa bihaa iyada tudillu waad dhuminaysaa bihaa iyada man tashaacu ciddaa doonto watahdii waa hanuuninaysaa man tashaacu ciddaa doonto ama watahdii waa ku hanuuninaysaa man tashaacu ciddaa doonto anta adigu ilaahayo weliyuna ilaahayo weligayagi iyo naasirkayagi baa tahay faqfir lanaa ilaahayow hanaga noo dhaaf warxamnaa ilaahayow hanaga noo naxariiso wa anta adiguna ilaahayow khayru lghaafiriin kuwa dhaafa kanu khayr badan baa tahay khayru man safaxa wasatara cid wax asturdha waxna dhaafta kanu khayr badan ilaahayow adiga weeyaan sidaasay ku dhawaaqeen darsigeena intaas ku ogyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab